kulanti wanaagsan dhegaystayaal dalkan maraykanka waxaa ku nool tobnaan kun oo soomaali ah oo intooda badan ku yimid qaxootinimo magangelyo siyaasadeed ama siyaabo kale qaar kale oo badan ayaa ku nool xeryo qaxooti oo ku yaala qaaradda afrika iyo dalal kale oo caalamka ah ugu dambeynna doonaya in ay soo tiigsadaan dalkan maraykanka haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa nidaamka soo galootiga maraykanka soomaalida magangelyadoonka ah habraacyo noocee ah ayay u maraan marka ay yimaadaan dalkan maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla soomaalida dib u dejinta ka hesha maraykanka su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah amiin haaruun oo ah garyaqaan ku takhasusay sharciyada socdaalka ee maraykanka kuna nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka garyaqaan amiin haaruun kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa maasanta hore waan ku dhawahay waana ku faraxsan inaan kala soo qayb galo waa tahay bal marka hore sawir guud naga sii nidaamka soo galootiga ama socdaalka ee dalkan maraykanka nidaamka soo galootiga dalkan maraykanka dabcan dadku siyaalo kala duwan marayka ku yimaadaan wuxuu u qaybsamaa inta badan laba nooc guud ahaan marka la fiiriyo qayb waa dadka maaragtay soo galootiga ama immigration immigrant visa loo yaqaano dadka ku yimaada nidaamka socdaalka qaab kalena way jirtaa oo lagu yimaado oo dad booqasho ama maarag dalxiis ama maaragtay waxbarasho siyaabo kala duwan marka maraykan lagu yimaadaa wayna kala duwan yihiin marka dad arday a yimaada dad shaqaala a yimaado oo shaqaalahaan lagu soo qaatay dibadda laga soo qaato kuwo waxaa jira iyagu maarag deganaansho usoo doonta oo maarag halkan deganaansho ka hela kuwo waxaa jira qaxooti oo laga soo qaado dibadejin loo sameeyo kuwa waxaa jira xata iska soo dhiibo oo magangelidoon iyo nidaam noocaasa ku yimaada marka waa ballaaran yahay runtii laakiin siyaabahaas ayaa ka mid ah sida siyaabaha lagu yimaado kuwa kaloo dheeraad inay jirana way u badan tahay garyaqaan amiin waa mahadsan tahay marka soomaalidii ugu horreysay maraykanka timaada ama qaxootinimo ha noqoto ama niyad kale ma aragtay ha ku yimaadeen goorma ayaa taasi ahayd runtii soomaalidii ugu horreysay ee maraykanka imaanaysay ilaa iyo kun sagaal boqol iyo lixdamaadkii waa la imaanayay laakiin wakti walba sida lagu imaanaya kala duwaneyd waktigaa hore waxaa lagu imaanayay arday waxbarasho helay ama deeqo waxbarasho helay ama dawlad soo dirtay ama maaragtay si ay u kororsadaan aqoon dalkii dib ugu celiyaan ayay ku imaan jireen jaamacaday inta badan u imaan jireen laakiin markii oo dalka uu dumay kun sagaal boqol iyo adiga sideetamayaadkiiba waxaa bilowday dadka magangeliyo doonka ee soomaalida ah maadaama oo dalka soomaaliyeed waxoogaa ay nolosha ciriiri gashay oo dadkii ay dawladdii maarata la noolaan kari waayeen waxaa bilaabatay xataa kuwii sii joogay ardada qaarkood inay isdhiibaan kadibna markiiba dawladdii burburtay sagaashankii wixii iyo kowdii wixii ka dambeeyey waxaa bilaawday in magangelidoon iyo qaxooti dadka ku yimaadaan intaa waxaa dhex socotay ilaa iyo haddana socota runtii lakin ilaa intaa waxaa dhex socotay in dadkii yimid laftoodu ay maaragtay qoysaskoodii iyo qaraabadoodii ay dalbaan oo ay keenaan qaar waxaa jira dhalinyaradii dib u noqonaya soo guursanaya oo keensanaya marata xaasas iyo family qaar waxaa jira marata waalidkood iyo walaalahod u dacwoonayay marka qaar hadda waxaa hadda ugu badan oo baryahan dambe aada u socda dadka kasoo gelaya xagka koonfureed ee dalka maraykanka ee magangeli doonka marka sidaas ay ahay taarikhda soo galootiga maraykanka ee sooma soomaalida maraykanka waayah marka qaxootiga haddii aan fiirino waxaa ilaa iyo hadda maaragtay xeryaha qaxootiga haba ugu badnaadeen kuwa maaragtay bariga africa kenya ama jabuuti ama ethoobiya weli ku nool oo rajana ka qaba inay maraykanka yimaadaan ku sugan soomaali aada u tiro badan qaababka ay maraan iyo sida ugu dambeynta ay halkan kusoo gaaraan haddii aada noo sharaxdo kuwaasi waxay ku jiraan xeryo qaxooti waxaa gacanta ku haysaa hay-adda qaramada midoobay magaceeda loo soo gaabiyo u n h c r hay-addaasi dadkaasi halkaas ayay ku haysaa waxay uga dacwootaa oo maaragtay ay u tagtaa wadamadan wadamada horu maray oo ay ka codsato in dadkaas dibadejin loo sameeyo dabcan adduunka dhan way ka codsataa laakiin gooni ahaan wadamada maaragtay nabdoon ee xasiloon ayaa waxay ka codsataa in dadka la qaabilo maaragtay xeryaha qaxootiga ku jira oo dibadejin fursad loo siiyo waxaan ognahay adduunka qaxootiguna aada u fara badan yahay meelo badanna ka jiro laakiin wax yar dad yar bay waxay u helaan in maaragtay fursadda in la siiyo dad badan baa waxaa la mariyaa process fara badan iyo maaragtay nidaam baa lasoo mariyaa haddana dad yar baa hela nasiibkooda in ay dibadejintaas helaan waan ognahay oo runtii malaayiin baa daataa caalamka qaxooti ku ah oo xiriir qaxooti ku jirta laakiin dad yar baa yimaada oo sanad macnaha wadamadu waxay qaataan sanad walba tiray sheegtaan iyagoo ku xadidaya maaragtay siyaasadahooda iyo maaragtay planninka ama qorshaha dalkooda ayay sanadkii waddan waliba in qaataa marka dalka maraykanka kale xukuumad waliba waxay qorshaysaa in ay dad soo qaado tiradii bay cayintaa ay maarata ay sheegtaa kadibna waxaa loo diraa oo arrinta loo xil saaraa hay-ada non profit ama ama marata hay-adaha aan aan dhaqaalaha loogu talagelin oo yaa yaa ka hawlgala in dadkaasi ay u furaan kiisas dibudejin iyo waxaasna loo bilaabo kala soo wareegaan u n h c r halkaana dibudejin loogu sameeyo waxaan ognahay arrintaas inay caqabad soo food saartay ugu yaraan lixdii sane ee lasoo dhaafay ee xukuumaddii xukuumadda ka horreysay ee madaxweyne donald trump markii uu yimidba wuxuu bilaabay in uu joojiyo oo maaragtay lagu hakiyey dhammaan qaxootii ka imaanaya wadamo fara badan oo soomaaliya ka mid tahay marka siibaa saamaysay haddana xanuunkii caabiqii sagaa covid sagaal iyo toban ayaa dib dhac kusii riday ilaa hadda maaragtay waxaad moodaa in xukuumaddani ay la tacaalayso si qoysaskii horay nidaamka loo soo mariyey ee diyaarka ahaa lagu keeno sanadkii aan soo dhaafnay xukuumaddan madaxweyne joe biden waxay iclaamisay in ay rabto inay keento boqol iyo shan iyo labaatan kun oo qof inay keento oo macnaha qaxooti oo dibudejin loo sameynayo sanadkii markuu dhamaadayna waxay soo diiwaangelisay inay keentay labaatan kun meelahaas inay keentay taasna waxay sal uga dhigtay maaragtay in uu burburay oo ama hoos u dhacay nidaamkii dibudejinta oo xukuumaddii hore markay kala dirtay aan shaqaalo tababaran oo diyaar oo hawsha qaban karaya hadda aynan diyaar ahayn marka way jiraan maaragtay caqabadahaasi runtii laakiin waxaad moodaa in ay weli ku dhiiran tahay xukuumaddani in ay kor u qaado nambaradii si dad badan ay u helaan fursad dibadejinta dalka maraykanka haddii aan u leexanay dhinaca xadka koofureed ee maraykanka ee mexico iyo maraykanka qaxooti badan ama muhaajiriin badan ayaa sanad walba isku daya oo sanadihii lasoo dhaafay tan iyo markii uu madaxweyne biden xafiiska yimid aada mooday inay aada usoo bateen soomaalida ayaana ka mid ah marka marka qofka uu xaggaasi uu dalal badan oo halisa uu soo maro uu xadka yimaado maxay la kulmaan oo dhibaato ah ama soo dhaweyn ah ugu dambeyntiina xage halkey ku dambeeyaan
niyo horta dhibka ugu badan ay zahmed soo maraan waa inta aysan gacanta usoo gelin dowladda maraykanka waxaa macnaha qeyb ka ah in ay wadamo fara badan si aan sharciga waafaqsanayn kusoo dhex maraan iyaga oo ka leexanaya wadooyinkii saxdaa iyo nidaamkii la mari lahaa oo de maadaamana sharci wadin ay kusoo maraan jidka marka meelo waxay soo maraan luqluuqa meelo waxay soo maraan maaragtay halis badan meelo aan wadooyinkoodu saxnayn ay soo maraan meelo maaragtay runtii ay kaashanayaan dad xataa laga yaabo in ay burcad iska yihiin baa ay lacag kaga qaato o ay jidkaasi soo maran adag haddana waxaa halista kamid ahoo kamid ah xadka markay kasoo gudbayaan dalka maraykanka xadka aada buu adkeeyey waxaa lagu xiray derbiya dhaadheer oo runtii maaragtay laga soo boodo marka waxaa jira dadka qaarkood markay kasoo boodaan inay ku jabaan oo ama maaragtay dhaawac kasoo gaaro marka laakiin mar hadday gacanta dowladda maraykanka soo galaan inta badan tacadi iyo dhibaato ma sheegtaan dowladda maraykanka waxaa isku dadaa dadka soo gelaya gacantooda in ay ula dhaqmaan si ibni aadanimo leh laakiin de maadaama wadanka lagu soo gala sharci darro iskamasakaa sii daynayaani marka hore waa lagu qabanayaa waxaa lagu geenayaa xarun lagugu diiwaangeliyo kadib baa marka go-aan laga gaarayaa in lagu sii daynayo in lagu haynayo iyo meesha lagu lagu gudbinayo marka inta badan dhalinyaradu way soo baxaan aad bay hadda usoo baxaan baryahan dambe waxaad moodaa in si fudud lagu soo daynayo qofkii oo maaragtay warqado kooban lasoo siiyey qofkii oo aan haysanin card iyo ogolaansho shaqo uu ku shaqaysan karo qofkii oo maarata waxaad arkaysaa marka iyagoo iska socdo imaanaya marka inta badan bulshada soomaaliyeed way isku tiirsan tahay oo dadku qaraabi iyo ahal bay wada yihiin marka dadkii baa lala xiriiraa oo aad baa la isku daya in la caawiyo hase ahaatee weli way jiraan maarata dayacaad ka jirta dhinacaas iyo dhalinyaro badan oo runtii ku dayacan dalka maraykanka gudihiisa markay soo galaan oo la kulma qof laga yaaba inuu shaqaysan jiray oo noloshiisa uu isku filnaa oo haddana halka markuu yimaado kale aan waxba haynin shaqaysan karin meeshaana dadku ma shaqaysan karaan haddii runtii sharci haysanin oo sharci la-aan in la shaqeeya way adag tahay aad baa sharciga looga baqaa marka arrimahaas ayaa hadda ka jira xadka iyo soo galitaanka maraykanka ee cusub gariiqaan amiin haaruun waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aalahan ku weydiiyo magaciigu waa axmed aadan oo jooga minnesota waan salaamaya abukate amiin haaruun iyo bahda v o edaba su-aasheeda waxay tahay waxaa jira dad soomaaliyeed oo inta fiisa kusoo galaan gudaha asylam ka dalbaday muddana laga aamuso oo aan loo sii jawaabina laba sano ilaa saddex sano abukate waxaan su-aalayaa maxaa sababa in muddada intaas lag dadka laga aamusnaado oo isan immigrationka qolyaha immigrationkiisa usoo jawaabin su-aasheeda labaad oo aan rab inaan weydiiyo amiin haaruun waxay tahay abukaataha dadka fiisooyinka kusoo gala ee gudaha ka dalbada asylamka iyo dadka xuduudda kasoo gala sida sharci darada kusoo galo markii asylum wada dalbadaan farqiga udhexeeya muxuu yahay xagga immigrationka axmedow waad mahadsan tahay waa su-aalo fiican oo runtii muhiima su-aasha koobaad oo ah dadka markii ay kusoo galaan si sharci a waddankan oo visa caadi ay ku yimaadaan kadibna ay waddanka gudihiisa ka dalbadaan asylum maxaa muddo looga aamusaa dabcan resourceska ama maaragtay shaqaalaha iyo tabarta hay-adaha immigrationku way iska xadidan tahay inkastoo de waddan weyn yahay waddankani haddana marka loo fiiriyo awoodda dadka soo gelaya waa kooban yahay shaqaalaha iyo maaragtay resourceka la hayaayay marka saa daraaddeed waxay dowladdu ay ay door bidaysaa dadka xabsiga ku jira iyo dadka maaragtay ciriiriga badan ku jira in hawshooda la hormariyo hawlihiina ay ay dee ukala yeelaan iyagu priority iyo si loo kala hormarin lahaa marka taas ayaa sababaysa in qof banaanka iska jooga oo maaragtay aan wax dhibi ah oo kale qabin oon xabsi ku jirin oo xorriyaddii laga qaadin in wixiisa maaragtay gadaal la iska marsado oo cabaar la iska sugo taas ayaa keenaysa waxaan ognahay oo dabcan saameyn ku leh xukuumadihii dalka soo maray saan hore uga dhajin xukuumadda donald trump oo madaxweynihii hore xadidaad badan ayay ku keentay immigrationka iyo socdaalka dalka maraykanka marka runtii weli waxay kasoo kabanayaan hay-adaha immigrationka maraykanku kala dir badan oo ku dhacay iyo shaqadii oo dad badan ay ka moraal jabeen ka tageen ayaa dib in dad loo shaqaaleeyo oo dib loo tababaro wakti bay qaadanaysaa marka qofkii aan jeel ku jirin ama maaragtay aan hawshiis maxkamad hor oolin in lala dedejiyo uma aragta muhiim hay-adaha immigrationka waxay leeyihin mar hadduu qofka banaanka joogo waxaan siin doonaa kaar uu ku shaqaysto oo shaqo ha iska shaqaysto qofkani waxaad arkaysaa qof adigu waxaba jirta laba sano iyo siddeed sano lix sano toddoba sano jooga oo aan interview laga qaadin laakiin iska shaqaysanaya iyagu waxay kuleeyihiin war haddii mar aan ku siinay kaar shaqo oo aad maaragta social security leedahay ood i d leedahay ood meel degi kartid gaari qaadan kartid aad shaqaysan kartid annagu markaan ku gaarno soo gaarna ayaan ka gaarina go-aan arrintaade magaalada galoos ka shaqayso runtii haddii si loo fiiriyana arrintaasi ma wada xuma waayo tani waxay fursad ku siinaysaa qofku inuu shaqaysto haddii marka go-aanka lagaa gaaro marka ay noqoto go-aanka sharci laguma siinayo ugu yaran adoo cabaar shaqaysanayay oo maaragtay rool ayaad meesha ka tegaysaa haddii maaragtay sharci lagu siiyana wax dhibi malaho way kasii fiican tahay marka taas ayaa keenta in dib wax u dhacaan arrinta su-aasha ku xigta oo ahayd dadka kusoo gala sharciga ee gudaha ka dalbada dalka iyo dadka xuduudda kasoo gala maxay kula duwan yihiin asylumka wuxuu u qaybsamaa asylum la yidhahdo defensive asylum waa dadka derbiga kasoo gala ama xuduudda confureed kasoo gala ama xuduudaha dalka kaba soo gala meel walba ha ahaatee qofkii laakiin sharci ku yimid oo visa ku yimid oo ogolaansho waddan kusoo galay waxaa la yidhahdaa affirmative asylum marka saas ayay kala duwan yihiin meesha wax laga dalbanaya kala duwan qofkii affirmative asylum kasoo galay wuxuu u dirsanayaa codsigiisa hay-adda la yidhahdo u s c i s ama united states citizenship and immigration services qofkii laakiin xuduudda koonfureed kasoo galay kiiskiisa waxaa gacanta ku haynaysa maxkamadda immigrationka dalka maraykanka marka sidaa ayay kala duwan yihiin qofna waxaa go-aanka gaaraya agency la yidhahdo u s c i s qofna waxaa go-aanka gaaraya maxkamadda immigrationka waa maasanta
adiga mudan ee dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo horeen waa maamaadsan tahay gariiqaan amiin haaruun magacayga waa cabdi faarax cali kunool xaraa qaxooti galadhaab waxaa su-aasha ka dhex ku xisaaro inaan weydiiyo gariiqaanka waa dad badan waxaa jira ku nool xeryaha qaxootiga oo like muddo intaasoo sano ka hor broces la marsiiyey maxaa sababi karo kiiskooda inuu caafimaad dhaafi waayo oo caafimaadtaasoo san lagu soo celceliyo kiiskooda uuna sameyn wax horumar ah waa mahadsantahay gariiqaan
cabdi faarax waa mahadsan tahay su-aashaasina waa mid meesha ku jirta munaasaba runtii arrintan dad badan bay haysataa waan ognahay laakiin dalka maraykanka imaatinku waa ogolaansho laga helay dalka maraykanka inay dibadejin dadka u sameeyaan marka dad fara badana waxaa jira hay-adihii loo igmaday dadka inay maaragtay mariyaan nidaamka ay nidaamkii ku marinayaan marka qof qoyska markii arrinta loo dhameeyo waxaa loo diraa haddana hay-adaha dalka maraykanku ay leeyihiin sida u s c i s ayaa loosoo diraa si baaritaan loo sameeyo oo looga baaro maaragtay macnaha background check ay u marsiiyaan hay-adaha amniga iyo hay-ado kala duwan oo dalkan maraykanka uu leeyahay marka kuwaasaa inta badan wax la daaha kuwaasina ma sheegaan sababta ay wax ula daaheen mar walba waxay kuleeyihin arrinta waa arrin sensitive ah oo aanan rabin inaan shaacino waxaan qofka ula daahnay laakiin qofka waxaan marsiinayna background caafimaadka lagu celcelinayo waa dadaal ay ku jiraan hay-adii dibadejinta waxaan leeyahay dadku waan ogahay oo de waa qofka shaqa laga rabaa inuu meel tago oo caafimaad kala soo maray iyo hawl baa ka gelaysa laakiin ha lala shaqeeyo hay-adaha dibadejinta qofkii jaanis u helay in maaragta loogu yeero caafimaadna ha maro waxaa laga yaabaa haddii ay hay-adihii arrintan baaritaanka ku hay ay faraha kasoo qaadaan ay soo gudbiyaan in ay qofkan la fasaxo in caafimaadku kaa dhacsan yahay dowlad dibdhacda kale ku keenaysaa marka caafimaadkana hala maro hana la iska sugo laakiin dowlad dowladda maraykanka ayaa runta arrintaas ka mas-uula aadna uma shaaciso sababta sababta keentay in dadka lagala aamuso cabaar waa baaritaan ayay kusoo ku gaabsadaan sababta ay wax u maqan yihiin waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxaan barnaamijka uga hadlaynaa arrimaha soo galootiga ee maraykanka fursadaha iyo caqabadaha soomaalida qaxootiga ah iyo kuwa ku nool gudaha maraykanka garyaqaan amiin haaruun dhowaan dowladda maraykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo dadka muwaadiniinta maraykanka ah ay ku keeni karaan maaragtay dadka qaxootiga ku ah banaanka maraykanka marka barnaamijkaas bal noo faahfaahi halkee ayuuse hadda maraya waa mahadsan tahay walaal barnaamijkaasi waa barnaamijka lagu magacdaray welcome corps waa barnaamij tijaaba ah oo lagu tijaabinayo dadka dibadejinta u baahan in loo sameeyo xeryaha qaxootiga jooga ama qaxootiyada ku ah wadamada aynu wadankoodii ahayn waxaan ognahay inuu arrintii qaxootiga runtii hakatay lixdii sane ee lasoo dhaafay hakad weyn galay xukuumaddu markii sanadkii hore ay runtii ay ku guuldaraystay numberkii ay tiwaan kenya inay keento oo aada number ugu hooseeya ay keentay ayaa waxay isku dayda inay ka faa'iideysato barnaamijkan cusub taas oo laga faa'iideysanayo muwaadiniinta iyo dadka degan dalka maraykanka in iyagu ay ka qayb qaataan dibudejinta dadka dibudejinta loo sameynayo maadaama oo qofka markii dibudejin loo sameynayo uu u baahan yahay inuu la qabsado nolosha meelaha uu degayo in dad meelihiis degan ay garab u noqdaan ay isbartaan qofkiina ay kusoo dhaweeyaan maraykanka marka barnaamijkaasi saas ayaa looga gol lahaa wuxuu ku bilowday si marka hore yara kadis ahoo dhacdadii ka dhacday dalka afghanistan dalkaasi markii maraykanka kasoo baxay dad fara badan oo la shaqeynayay dalka maraykanka ama u arkay inaysan ku noolaan karin dalkii ayaa waxay u baahdeen in si maaragtay emergency ama deg deg ah looga soo saaro maadaama oo aysan hay-ado u diyaarsan jirin ayaa xukuumaddu go-aansatay in muwaadiniinta maraykanka ay ka qayb qaataan sidoo kale arrintii ka dhacday ukraine ee ruushka uu maaragtay soo weeraray taasoo kale waxay keentay fatahaad dad laga soo qaadayo dalka ukraine markii labadiiba runtii si fiican baa loogu guuleystay oo barnaamijka dadka maraykanka way ka qayb qaateen si maaragtay deeqsinimo leh oo kalfurnaan leh uga qayb qaateen si markay arkeen ayaa xukuumaddu go-aansatay inay bal arrintana qaxootiga ku fiiriso si tijaabo ah sanadka qaybtiisii hore waxaa lagu fiirinayaa shan kun oo qof oo horay wax walba loo soo marsiiyey keliya dibadejin in loo sameeyo sugaya marka qofkii hadda isdiiwaangeliya dadkaas ayaa maaragtay lagu aadinayaa qof ama laba ama qoys inuu ka qayb qaato dibadejinta marka qofkaas ama qoyskaas wixii ka dambeeya xukuumaddu waxay sheegtay inay sheegi doonto natiijada barnaamijkaasi siduu noqday sanadkan qaybta dambena in ay bilaabi doonto in muwaadiniinta iyo dalka degan dalka maraykanka green cardka haysta ama deganaanshaha rasmiga ah in loo siin doono fursad iyagoo ay maaragtay ugu dacwoodaan shaksiyaad ama qoysas qaxooti ku ah waddan kale oon waddanka u dhashan ahayn kuwaasna maaragtay lagala shaqayn doono dowladdu kala shaqayn doonto in ay broseska soo mariso kadibna dadkan ay u diyaar garoobaan inay dadkaas dibudejintooda ay ka qayb qaataan sagaashanka beri u horeysa marka barnaamijkaasi waa barnaamij tijaaba oo cusub weliba maaragtay wuxuu marayaa qaybtiisa hore qaybta labaadna waan sugaynaa sanadka qaybtiisa dambe ayuu bilaaban doonaa waa gartay waxaa iyana qayb ka ahaa barnaamijyada ay dowladda maraykanka dadka ku keento baktiyaa nasiibka ama lotteriga marka dadka qaar ayaa marka ay ku guuleystaan xitaa maaragtay xulasho sii mara oo aanan imaan maraykanka marka bal taasna noo faahfaahay yo taasna way jirtaa runtii dad badan oo maaragtay waxaad arkaysaa interviewga soo maray wax walba kusoo guuleystay haddana aan fursad loo siinin maraykanka inay yimaadaan ama visa loo saaro basaboorkoodii taasina runtii waxay kusoo biishubanaysaa ama arrimaha socdaalka ee dalka maraykanka waxay runtii wax badani ka go-aa sarkaalka kiisa gacanta ku hayo oo maaragtay arrinta loo igmaday ayuu waddanka u igmaday inuu qofkan iyo maaragtay go-aan ka gaaro marka mararka qaarkood arrimo aysan kuu sheeginin baa jiro oo baaritaan iyo wax ay kusoo ogaadeen ama tuhun inuu jiro mararka qaarkoodna maaragtay qofka waa loo sheegaya sababta loogu diiday oo kale marka dad badan waxaa jira aan loo sheegin marka dadkan aan loo sheegin iyagu sababay kule ogyihin baa jirta laakiin ma ma shaacinayaan sababta qofkan loogu diiday keliya waxay ku gaabsanayaan maraykanka in la yimaada xuquuq ma aha waa maaragtay rabitaanka maraykanka hadduu maraykanka u arko dadka loo xil saaray arrintan u arkaan in ay dan ugu jirto maraykanka inaad timaado dalka maraykanka waa waa lagu siinaya haddii kale oo ay u arkin inay ku siiyaan iyagaa ule xaq inay go-aan kaa gaaraan marka intaas ayay ku gaabsanayaan marka way jirtaa taas lafteedu dad badanna runtii way helaan fursadaha haddana ma helaan laakiin sidiisaba waa de waa barnaamij maaragtay lottery ama maarata lottery loo yaqaano ma baktiya nasiib malaayiin qof baa xaraynaysa wax yar baa marka horeba interviewga janiska u hela kadibna haddana wax yar baa sii hela inay helaan fursadaas waddanka yimaadaan laakiin waa arrin maaragtay mar walba aan maqalno in aan dadku wada helin hataa kuwii fursadda helay aysan maraykanka soo wadagelin waayo ugu dambeyntii marka fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla qofka soomaaliga ah ama qaxooti ha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado ee dib u dejin ka hela gudaha maraykanka adiga oo soo koobay runtii dad qofku maraykanka haddii uu ka helo inuu fursad uu uu kusoo dego haddii ay noqotay qaxooti dib u dejin loogu sameeyo iyo haddii ay noqoto maaragtay inuu dee qoyskiisi oo kasoo horreeyay lasoo midoobo oo kale waa waddan degan oo dee xasiloon oo waddan runtii fursado waxbarasho kuwo dhaqaalaba intaba laga helo marka qofku hadduu fursad sifa sharciga ku imaan karo wax dhibaato iyo mushkilaha ma leh laakiin dhalinyaradu ha ka digtoonaadaan maaragtay wada waddooyinkan adag ay soo marayaan kharashaadkan faraha badan ee qoysaskooda iyo naftooda ay gelinayaan haddana mar wax kasoo horreeya runtii aan la ogeyn halis badanna ay ku beegsanayaan marka arrimahan baa u baahan in la miisaamo laakiin qofkii si sharciga ku imaan karaay waa wax fiican oo soo kordhay qofkaasi naftiisu anfacaya qoyskiisana wuu anfacaya dabcan dalkana waxbuu ugu filnaanaya dee qofku hadduu wax noqdo wax badan buu taraya oo uu helo fursad uu ama ku shaqaysto ama wax ku barto laakiin dadka mararka qaarkood qofkii oo aan wax iridii u furnayn oo kale inuu meelaha halisa soo maro waan ka waan ka digayna waxaan waxaana kula talinaya dhalinyarada inay aada uga fiirsadaan fursad waa meeshaad ka hesho maaha dalka aad tagto keliya hadduu qofku haysto kharash fiican oo maaragtay uu jidka adag kusoo mari karo waxaan dhihi lahaa ku shaqaysto oo maaragtay nabadna ha ugu joogo meesha uu kasoo tagayo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ku takhasusay sharciyada socdaalka maraykanka kuna nool gobolka minnesota waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelya